wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaala kuwaasi oo ugu dambayntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya tobannaankii sane soomaaliya ee burbursaneed waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub waqooyiga ameerika iyo sidoo kaleto britain ayaa waxay ahayn waddamada loogu aadis badan yahay gaar ahaana markii dowladdii dhexe ee burburtay dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan dalalka itaaliya sweden germany holland norway denmark switzerland faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaalla qaaradda yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira soomaaliya laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan ee ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayaga oo dhibaatooyin xooggan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyey ay ku yaallaan kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado nolosha adag ee ay ka soo carareen ee soomaaliya iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filayeen qaaradda yurub oo aysan ka helin badi taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta dhakhaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kalete cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada soomaalida ah ee yimaada dalalka skandinaviyanka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mida maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida sweden waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada dhibaatadaas isla soomaalida ka jirta wixii cuduryaasha iyagoo mental health qaba wixii ma ka hadlayaan ama depression ha noqoto ama stress ama ha noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo wixii xitaa markaad markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weeyaan dhibaatada uu ku weyn markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo shikaatadii la jiifiyo oo ibradolo ku mudo laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka waxaan sidaan uga hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal eryaal maanu haysano soomaali ahaan aan dhaqal ahaan markaana hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas axmed maxamed cabdulaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay kusoo wada koreen nin dhallinyaro ah oo horay fal tooriyeena uga geystay dalka jarmalka wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka ah geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay eedaday aabbahay la dhalatay baa dhashay marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa ilaa hay iskuol buu waxbarashada ka gaaray nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active buu ahaa nin firfircoon buu ahaa nin xushmo badan buu ahaa nin wuxuu ahaan jiray jecel mar kastaba inuu dadka ka dhex muuqdo nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro mustaqbal ka gaaro nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto magaranaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeta camal oo dhalinyarada magaranaysa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray saasuu ahaan jiray kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo etoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buan kasoo kacnay soomaaliya kenya buu yimid kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa yurub inta uusan labadii kun iyo shan iyo tobankii imaanin dalka jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo koonfurta suudaan ay ka mid tahay waxa uu ugu dambayntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee libiya haddaba eheladiisa ma dareensanaayeen xanuunka maskaxda ee saameeyaan sida dowladda jarmalkaba ee sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa lay daba joogaa aniga khatar baan ku suganhay orayaa adigaan dal baad joogtaa magangalyo ku siiyey yaa khatarta aad ma garanaysaa yaad ma garanaysaa wax ku yeelahay waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta wuu oran jiray dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxyar kadib baa haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeko u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalle isdaba marsan marka waxaanu islahayn dee iska karoonahan iyo waxa kan iyo baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istireesay baanu islahayn cabdibaasid cali raage oo isagu jooga dalka norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhallinyarada xanuunadan xoog badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression wallahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii marba aan yurub gaaro anoo nabad qabo yacni inay wax walba iyo hergeli doonaan laakiin nasiib daro qofka asagoo ku baraarugsaneyn yani dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub oo ah yani wixii dagaaladuu soo arkay iyo qaxii iyo maxaan ku yidhaha tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku idhahdaa uu wax qabsan waayo yani luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhalinyaro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ay noqdeen muqaabaraad drug addictsna marka la fiiriyo majorityga dadka addicts noqdana waa dad traumatized iyagoo yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daruugadii iyo gaangistanimadii runtii aan anagana leenahay oon liidayn oon leenahay yani maxaa ka qaldanay main maxay daruugada u galeen maxaa dhalinyaradii saaska lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daruugadan ayuu daawo ka raadiyey lakiin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha maxamed xirsi ayaa mar kale qaba in ka sokow dhibaatada luuqadda ee haysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan amaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka scandinavianka ficilun buu samaynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jebinaya ama dad buu candhuuf ku tufaya ama gacan buu taagaya ama ama uu sixiraya because he cannot express himself ma eryaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalanyahan buu bay soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yar baa haysata maybe jid xun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dee dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlaanaya maskaxdiisu full hundred percent maaha markaa qofkaas oo kale soomaaliya mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno innaka basiiri xeena oo si xumul hadan walaa ninkaan iska maqan waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan u waalan yahay yani inakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya inkastoo dalalka ay leeyihiin sharuudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabo tan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaado xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka lilhamad ee dalka norway waxaan kula xiriiray sheekh mukhtaar sheekh shariifow oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhallinyarada iyo xanuunada dhimirka ee wakhtigan
macnaha isheg trauma uu ku dhaco qofka kolley englishkan waxaan rajayna in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebaysaa saameyn badanay ku reebaysaa meelahan qaar marka qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaa say sida khamriga iyo daraagsa ka raadiyaan asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbih qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqana shau isku celiyo uu leeyahay ama iimaanka ilaahay uu siiyey yacni nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaayuu haystaa si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhallinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhallinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen soomaaliya iyo intii ay kusoo jireenba waddamada tahriibka ay kusoo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo la gadoomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga v o eda oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ee soo wajaho ayaan intaasi kusoo gebagabeenaya barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doonno dhegaystayaal nabadgelyo